Dawaj.
Kolaś tak tabor.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى kitaabka sifatu salaati nabiy sala allahu calayh waalihi wasalam waxaynu akhrinay shala muqadimadii maanta ayaynu marka bilaabaynaa kitaabka gudagelayna marka addarsu alwal ayuu noqonayaa darsigaani kitaabka leanna muqadime ayay ahayd sharci hore waxa uu ka bilaabanayaa darsiga koowaad istiqbaalu lkacba istiqbaalu lkacba kacbada in la qaabilo istaqbala waa qaabilitaan inaad isku aadisid qiblada alkacbana waa garanaysaan waa macruuf ay qofka muslimka ahi marka uu soo istaago oo salaaddii uu bilaabayo laabudda waa inuu qiblada qaabilo haddaba shiikhu kitaabka laba qaybood buu u qaybsan yahay sida ad u jeedaan inta sare oo tacliiqa ka hooseysa waa matniga intaas weeye kitaabku qaabka ku socdo hoosna waa takhriijka marka shiikhu isagaa muqadimadu inoogu soo sheegay kitaabkan axaadiitiisa kulli wuu wada saxiixiyo oo wada saxiix isagaa wada takhriijiyey waa axaadiid wada saxiixa oo waxa weeye bukhaari iyo muslim iyo kulli ay wariyeen iyo sunanka iyo imaam axmed kulli laakiin waa wada saxiix oo waxa weye isaga ayaa saxiix iyo xasan bay isugu jiraan la wada xujaysanaya marka takhriij innaga inoogama baahna inaynu xadiid walba cidda warisay iyo sheegno leanna hoos bay kugu wada taallaa waad u jeedaan istiqbaalu lkacba sheekhu waxa uu yidhi raximah allahu tacaala kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahay waxau ahaa kaana waa istimraar bay ku tustaa waa ficil maadi oo ku tusa istimraar macnaha inuu joogto uu ahaa saasuu samayn jiray kaana saasuu ahaa wey oo samayn jiray rasuulu اllahi salى اllah alay slam idaa waqtigii qaama uu istaago ila salaati salaada uu istaago istaqbala alkacba kacbada ayuu qaabili jiray fi lfardi salaada waajibkaa wannafl nafalkuna waa tadawuca weyn nafl iyo tadawuc iyo sunne iyo kulli iyadaa la yidhahda labadaba waxa uu qaabili jiray waxa weeye xagga kacbada ayuu qaabili jiray sheikhu tacliiquu hoos wuxuu kugu leeyahay hada shayun maqtuuc arrin go-an weeye oo aad iyo aad u soo aroortayoo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu mar walba kacbada qaabili jiray allah subxaana wa tacaala inayna amri doono sida aynu arki doono wa amara sala allahu calayh waali wasalam wuxuu amray nebiguna bidaalika arrintaa ay in kacbada la qaabilo oo faqaala waxa uu yidhi ninkii la odhan jiray almusii salaatahu ninkii salaaddiisa xumaynayay ninkaani macruuf waxa uu ku yahay magacaa oo loo bixiyey kii salaaddiisa xumaynayay qisadiisuna waxa ayd masaajidka ayuu soo galay nebiga oo fadhiya calayhi salaatu wasalaam wuu tukaday nebigu u yimid oo wuu salaamay salaantii buu ka radiyey nebigu markaasuu wuxuu ku yidhi irjic noqo fasalli tuko fa innaka adigu lam tusalli ma aadan tukan saddex jeer buu ku celceliy markii saddexaad buu yihi rasuulku ilaahay ow callimnii anugu ma garanayo intaa wax ka badane ibar idmiinaan buuna la imaanaynin salaadoo dhan buu dedejinayey sida dad badan maanta ay salaadoodu ku sugan tahay ninkaa nebigu waxa uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markii uu salaadii baray oo waxa uu ka mid ahaa waxyaalihuu ku yidhi idaa qumta ila asalaati idaa waqtigii qumta aad u istaagtid ila asalaati salaada xaggeeda fa asbiqi lwuduu'a weesada dhammaystir oo si fiican u weesayso haa humma istaqbil ilkac qibla qiblada qaabil fakabbir allaahu akbar dheh oo takbiirso ma dhihin ma ujeedaa nabiga calayhi salaatu wasalaam dheh naweytu usallii kada kada fakabbir buu yidhi waka bukhaari iyo muslim iyo qayrkood baa warinay qiblada qaabil fakabbir allaahu akbar dheh halkaa marka waxaynu ka garannay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu isaguna qiblada qaabili jiray uuna amray ninkaa mar hadduu ninkaa amrayna waa amar ummadoo dhan uu amray wey mayla socotaan iqaan qaala waxau yidhi shiikhu wa kaana wowgaa waawulcadfi weeye wowga kaanada ka horeeya markii hore shiikhu wuxuu kaaga soo bilaabay kaana rasuulullah intaa waa lafdiga xadiidka marka wowgaa uu mar walba ka goynaayo waawulcadfi weeye oo kalaamkii hore buu isku xirayaa oo kuugu xirayaa wa kaana waxau ahaa sala allahu calayh waaalih wasalam fi safari safarka markii uu ku jiro yusallii wuxuu tukan jiray annawaafil salaadaha sunnaha wuxuu ku tukan jiray calaa raaxilatihi raaxiladiisa rakuubkii uu saaraa ayuu ku tukan jiray wa yuutiru calayha dusheedana waa ku witrin jiray xayta kaana xaytu tawajahat meel walba oo ay ula jeensato xaytu tawajahat bihi sharqan wa qarban xadiidkaana waxa uu inoo sugayaa inoo caddaynayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hadduu markii hore inay yidhi shiikhu axaadiidtii hore qiblada ayuu qaabili jiray salaaddii waajibkahayd iyo tii sunnaha ayd kulli ummaddana wuu amray waxaa jirta waxyaalo laga soo reebaya marka oo markuu qofku safar ku jiro rakuubna saaran yahay ama ha noqodo markaa daabadii lagu safri jiray raaxiladu waxa weeye neefka geelah oo la rarto oo dushiisa lagu safro ama ha noqodo markaa dameer baa la fuuli jiray faras kulli waa isku mide ama waxa weeye maanta xilligan la joogo baabuurka iyo diyaaradaha iyo doomaha iyo waxaas oo dhan baa la mide meel alla meeshii ay u jeensato buu isaga dul tukan jiray waa salaadihii sunnaha ahaa salaatuleylka hameenkii wajrigii wuu isaga dul tukan jira oo safarka intuu ku jiro nebiga calayh isalaatu wasalaam salaado sunnaa buu iska tukan jiray saasayna ahaayeen saxaabadu oo iyada looma shardinaayo in la yidhaahdo ilaa wa ilaa qiblada haloo jeedo haloo jeensado sababtu maxay tahay waxaa dhici karta dee inaad jihadii qiblada maaha jiho kale u socoto baabuurkii halkaa u ordeeya ama diyaaradii ma dhex xukumi kadhid adiga maanta sooma gee waaba laga yaabaa geeli markaas la fuuli jiray iyo dameerihii iyo fardihii iyo in qiblada loo jeediyo oo laakiin waa in la taagnaado marka soomaa la sugo maya wixii sunna ah waxaa ku bannaan meel alla meeshay doontaa kuula jeensatee inaad isaga dul tukatid ayaa kuu bannaan waxau yidhi wa kaana sala allahu calay wasalam fi safar safar buu ahaa nabiga calayh salaam hadduu safarka yahay yusalli wuu ku tukan jiray a annawaafil salaadaha sunnaha ah calaa raaxilatihi rakuubkiisuu ku tukan jiray wa yuutiru hameenkiina salaatuleylkuu ku witrin jiray calayhaa dusheeda ay cala raaxila xaytu meel walbo tawajahat ay ula jeensato bihi ay raaxiladiisu meeshay doonto ula jeensataba waa ku tukan jiray sharqan qorax ka soo bax wa qarban qorax u dhac ay macnaha labadaa jihaaba haddaynan qibladii xataa ka jirin waa isaga tukan jirayoo waa ku sunnaysan jiray imaamu albukhaari iyo muslim iyo kayrkood ayaa warinaya oo wuxuuna sheikh albani ku takhriijinayaa fii irwaa'i alqaliilka waa xadiis saxiixa oo ka sugan nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabaduna saas oo kale bay samayn jireen oo way ku bannaan tahay wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd ha wa fii daalika arrintaasaa nazala qowluhu tacaala uu ku soo degay aayadda qur-aanka ay ku soo degtay fa aynamaa tuwalluu fatama wajhu allah meel walbood u jeensataan fa aynamaa meel walbo tawallow aad u jeensataan fatama hunaaka uma ma aha ta'da ha godin haddaa ta'da godid waa laaxiq waayo ama hunaaka baa la yidhaha halkaa umana waa bacd marka fatama hunaaka waa inaad akrido waana idiin kordhinaya waa ujeeda fatama wajhu llah halkaa weeye wejiga ilaah ee meel kastooad u jeensataan ilaahay baad u jeensateen xaggii salaadii tukada waa ka halkaas kusoo degtay marka oo waa rakuubkaa ayaa laynoo oggolaaday inaynu isaga dul tukanno oo wax dhibaataa male imaamu muslim baa warinaya iyo imaamu tirmidi ayaa xadiidkaana warinaya takriijka hoos ayuu idinku takriijinaya waxa uu yidhi wa kaana waxau ahaa axyaanan mararka qaarkood axyaanan waa marmarwa ay daa'im ma ahayn wa kaana wuxuu ahaa axyaanan mararka qaarkood idaa araada haddii uu doono an yatadawwaca wa tadawucuna waa sunnihi inuu sunno tukado calaa naaqatihi naaqaduna waa hashii nabiga calayh slat slaam uu ku safri jiray marka raaxila haddii la yidhaahdo waa rakuubka la saaranya naaqa laakiin waa neefka geela ah oo waxa weeye dhadig dhadig iyo lab waa la kala yaqaan soma ya qaar baa hadda laga yaaba ya nin iyo naag la dhaa dhadig baa la yidhaha xoolaha ya marka naaqadu waa midda dhadig oo dhasha soomaalidu laakiin iyada ma fuulaane awrtay fuulaan a oo hasha hasha lamaala iyo waxa kuma kuma safraan soomaaligu badana rag awrta iyo waxaasay maaa jayid yatadawacu wuxuu wa kaana wuxaaba yidhi axyaanan idaa araada haddii uu doono an yatadawaca calaa naaqatihi hashiisii uu saaraa dusheeda inuu ku sunnaysto haddii uu doono istaqbala biha alqibla istaqbala wuu qaabilsiin jiray bihaa hashii alqibla qiblada ayuu qaabilsiin jiray isagoo saaran fa kabbara waa takbiirsan jiray oo allahu akbar buu odhan jirayoo waa tii uu xihan jiray salaaddii uma sallaa wuu ku tukan jiray xaydu meel walboo wajahahu rikaabuhu meeshii u jeensadaba ayuu markaa isaga tukan jiray xadiidkanna waa xadiid saxiixa imaam abu daawuud iyo ibnu xibbaan iyo qayrkoodba ayaa warinaya waana xadiid saxiixa sheikha albani raximah allahu tacaala iyo qayrkiiba ay saxiixiyeen muxuu xadiidkaanayna baraya waxaynu nidhi salaaddii waajibka ahayd nebigu qibladu qaabili jiray kabacdina wuxuu yidhi shiikhu salaada tadawuca ah rukuubkiisu isaga tukan jiray meeshay doontaa ujeedeen laakiin waxaa dhici jirtay mararka qaarkood markuu doonaya inuu sunnihii bilaabo ayuu hashii qiblada u jeegin jiray isagoo markii qibladii u jeeda ayuu xihan jiray waa sii dayn jiray marka hadday doonto halkaa hala aado dambe meeshay doonto hala aado waa socon jiray marka waana isaga tukan jiray laakiin marka uu xihanayo ugu horraysa ayuu qiblada qaabilsiin jiray mafhuumata ikhwaan marka iyaduna waa arrin uu nebigu sameeyey oo waxa weeye la samayn karo marka tadawucii waxaa ku bannaan in marka hore intaad qiblada qaabilsiid sidood allahu akbar dhaadid kabacdi sii daysid oo markaa meeshay doontaba ay u socotaba aad waxa weeye faraha ka qaado iskaga dul tukatid laakiin qaabkee loo tukanaya ile rakuub baa la dul saaran yahay qaabkee loo tukanaya qaala waxa uu yidhi wa kaana waxa uu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam yarkacu waa ku rukuuci jiray wayasjudu waa ku sujuudi jiray calaa raaxilatihi hashiisa dusheeda ayuu ku sujuudi jiray oo ku rukuuci jiray laakiin see buu samayn jiray iimaa'an waa ishaari jiray bira'sihi madaxiisa wayajcalu waxa uu yeeli jiray asujuuda sujuudda waxa uu yeeli jiray akhfada mid ka hoosaysa min arukuuci rukuucda ayuu xoogaa ka hoos marin jiray xadiidkaana imaamu axmed iyo tirmidi baa warinaya wasaxaaxahu imaamu tirmidi waalalbaniy wa kayruhum waxa weeye fadhi baad fadhidaa oo rakuubka marka la saaranya waa la fadhiyaa raaxiladii waa la dul fadhiyaa maxaa marka la samaynaya haddana baabuurkaa la midaya kulli maxaa la samaynayaa dee haddaad tiraa waa rukuucayaa ama waa sujuudayaa suurtagal ma aho maxaa marka la samaynayaa rukuucdii baad intaa inaad rukuucdid allahu akbar baad leedahay xoogaa baad saas u rukuucaysa ta jilbaha qabsatid ma soo rukuucday samica allahu liman xamida haddana ma sujuudaysaa intii aad awal madaxa gaarsiisay xoogaa ka hoos mari iimaa baa la yidhahdaa marka ishaarid iimaagu waa ishaaridda weeye marka madaxii unbaa laga ishaarayaaye sujuuddii baa xoogaa la hoos marinay liawalba sujuuddaa hoos la aadi jiray soo maaha saas ayaa marka loo tukanaya markaad xanuunsan tahay iyo aad dhulka ku tukanaysid iyo markaad rakuub saaran tahay iyo fa awmi iimaa'an buu yidhi nabiga salaatulmariid bay inoogu imaan doontaa marka saas ayuu ishaarayaa xadiidkaana oo waxa weeye wuxuu leeyahay wa kaana sala اllah alay slam yarkacu waa ku rukuuci jiray wayasjudu waana ku sujuudi jiray calaa raaxilatihi hashiisa dusheeda iimaa'an wuu ishaari jiray bira'sihi madaxiisuu ishaari jiray laakiin wayajcalu waxa uu yeeli jiro oo ka dhigi jiray asujuuda sujuuda akhfada mid ka hoosaysa min arukuuci rukuucdii buu ka hoos marin jiray mafhum mata ikhwan jayid wa kaana waxa uu ahaa sala allahu calayh wasalam idaa araada haddii uu doono an yusalli inuu tukado alfariida salaadii waajibka ahayd hadduu doono inuu tukado nazala waa ka degi jiray fastaqbala alqibla qiblada ayuuna qaabili jiray qiblada ayuu qaabili jiray imaam albukhaari iyo axmed baa warinaya marka halkaa waxay nooga caddaatay salaaddii sunnaha ahayd ayaa rakuubka lagu dul tukanayaa laakiin salaaddii waajibka ahayd waa laga degaya leannahu nebigu isagaa xukuma hashiisii sow maaha oo rakuubkiisii isagaa xukume diyaarad kula buubaysa maaha intuu joojiyo oo ka dego oo salaaddiisa waajibkaa tukado ayuu haddana markaas raaci fuuli jiro ay socon jirin waxaa la mida dee haddaad adigu baabuurkaagii wadatid waad istaajinaysaa kabacdina salaadaadi waajibkaad baad tukanaysaa oo kuma dul tukanaysid taasi marka waa markii uu qofku isagu rakuubkiisii wato oo waxa weeye uu ikhtiyaar u leeyahay aan wax daruuro ah jirin ama hadday sheekadu daruuro timaado oo waxa weeye waanu arki doonnaa salaatu safiina baa inoo imaan doonta intaa markuu shiikhu inooga baxay laba masalo ayuu hadda inoo caddeeyey ikhwaani ama saddex masalo masalada koowaad waxa weeye istiqbaalu lqibla waa rukni min arkaan salaa weeye lagama tegi karo waa inaad qibladii qaabisho waa rukni waa inaad tirsatid kow salaada fariidada ah oo waajibka ah ilaa lidaruura mooye waajib weeye in qibladii la qaabilo waa meel kale loo jeensan salaadaha sunnaha ah waxaa ku bannaan adoo rakuubkaaga saaran inaad iska tukatid laakiin waxaa fiican haddaad awoodi kartid oo adugu gacanta ku haysid marka aad xiranaysid inaad qiblada qaabilisid haddaadan awood u haynin laa yukallifu laa nafsa illaa wascaha qaabkee loo tukanayaa waad iska fadhidaa waxaad u tukanaysaa fadhigaaga waad ishaaraysaa rukuucdii iyo sujuuddiina waad kala hoos marinaysaa oo rukuuc sujuudda ayaad hoos marinaysaa haddaad marka rukuub saaran tahay oo salaaddii waajibkaad la gaaray waa ka degaysaa salaadaada waajibkaad la tukanaysa mafhuumata ikhwaani intaas ya jayid baabu daruura markay markay timid aan aragno oo shidda ay timaado oo waxa weeye la awoodi kari waayo in qibladii la qaabilo wa amaa fii salaati alkhawf ashadiid salaadii khawfka salaat lkhawf oo waxa weeye khawfkii cabsida weeye khawfka marka salaat lkhawf salaad la yihahdaa jirta oo markii jihaadka iyo lagu jiro cabsida ay timaado wa amaa fii salaati alkhawf salaadii cabsida miyaa alkhawf ashadiid khowfkaa kale laba ahoo midna waa mid kulul oo adag midna waa mid fududoo qibladii la qaabili karo faqad sanna faqad waxaa xaqiiqo ah sanna wuxuu u sunneeyey sala allahu calayh waalih wasalam liummatihi ummaddiisa wuxuu u sunneeyey an yusalluu inay tukadaan rijaalan ay macnaha iyagoo lugahooda ku taagan oo lugaynayo rijaalan qiyaaman macnaha lugahooda ku taagan calaa aqdaamihim marka rijaalan qiyaaman calaa aqdaamihim waxaa laga wadaa macnaha iyagoo lugahooda ku taagan inay tukadaan ayuu u banneeyey ow rukbaanan ama rakuubkoodii saaran oo waxa weeye isagoo rakuubkiisii saaran oo faraskiisii ku socda oo dagaalamaya ayuu tukanaya laakiin dagaal baa lagu jiraayo qibladii maxaa laga yeelaya mustaqbilu lqibla qiblada iyagoo qaabilsan ow hayra mustaqbiliha amase aan qaabilsanaynba labadaba way bannaan tahay oo hadba siday kuu qabato say hadba kuu qabato ayaa loo tukanayaa imaamu albukhaari iyo muslim ayaa wariyey waka marka haddii salaatulkhowf ay timid oo dagaal socdo oo aadan adigii awood u lahayn inaad isxukuntid oo cadowgii kula dagaalamayo sidaad ay kuu qabataad u tukanaysa wa qaala sala allahu calay slam nebigu waxa uu yidhi ida ikhtaladuu haddii la isdhex galo oo waxa weeye dee dagaalkii la isdhex galoo xaaladdu xumaato fa innamaa huwa takbiiru allaahu akbar baa la odhanayaa waa takbiiratu lixraamki walishaara bira'si madaxaa laga ishaarayaa rukuucdii iyo sujuuddii iyo madaxaa laga ishaarayaaye intaad tiraada waa iska rukuucayaabaa cadowgu dhabarka ku dhufanayaa sooma imaamu lbayhaqi baa warinaya bisanadi saxiixayn oo sanad macnaha saxiixaho calaa shardi shaykhayn ayuu maaragtay ku warinayaa oo xadiis saxiixa weeye si sheekh albaani tilmaamay marka marka la isdhex galo oo dagaal yimaado oo waxa weeye arrintaa ay timaado oo khowfkaa shadiidka waxa weeye markaas qibladii ha la qaabilo iyo istaagni iyo sujuud iyo waxaasoo dhan meesha ma imaanayso waa la dagaalamayaa oo diintu waxa weeye waa yusri wey hadba laa yukallifu laa nafsa illaa wascaa si hadba kuu qabato waa loo tukanaya saatu mariidna waa arki doonaa wa kaana sala allahu calayh waaalih wasalam yaquulu nebigu waxau odhan jiray calayhi salaatu wasalaam maa bayna almashriqi waalmaqribi qibla maa bayna almashriqi waalmaqribi qibla inta u dhaxaysa maa bayna waxa u dhaxeeya maadaa mawsuula laya waa aladii ay jihada u dhaxaysa almashriq qorax ka soo bax waalmaqrib qorax u dhac qibla qiblo weyn ay macnaha jihadaasoo dhan u jeedso haddii aadan markaas awoodi karin inaad qibladii mubaasharatan qaabishid imaamu tirmidi baa warinaya iyo xaakim wa saxaxaahu ay xaakim iyo tirmidiba waa saxiixiyeen sheikha albanina waa ku takhriijiyey irwaa'i lqaliilka wa mukharaj waa xadiis saxiixa wey marka hadday timaado inaadan qibladii qaabili karin dhowr arrimood bay ku imaan kartaa inay dayow yimaado aada qibadiiba garan weydid inay waxa weeye cadow iyo dagaal uu socdo oo ayna kuu suurtagelaynin arrimahaasoo dhan hadday timaado waa maa bayna almashriqi waalmaqribi qibl xaggaa iskaga jeenso adigu jihada aada isleedahay markaa way kaa xigtaa u jeenso waxaa sii caddaynaya xadiidkan jaabir wa qaala jaabir bni cabdillaahi waa jaabir bni cabdillahi bni xaraam aabihii uxud baa lagu dilay waa saxaabiga jaliilka oo macruufka jaabir ibni cabdillaahi waxau yihi radi allahu canhu kunnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam fii masiiratin aw sariya kunnaa waxaanu ahayn haddaan saxaabadii nahay maca rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay baan la soconnay fii masiiratin annaga oo socod ku jirna masiira ay safar macnaha oo hameen la guurayna ow amase waxaanu ahayn buu yidhi waa shakiye raawigii inuu shakiyaa dhici karo ow sariya sariyada waxaa la yidhahdaa ciidanka baxay oo markaa uuna nebigu la socon fa asaabanaa waxaana asiiboo nagu dhacay haymun dayow baa nagu dhacay dayow ma taqaaninha markaa jihada kale garan wey aow baa dadka qaar yihahda haye ao iyo dayo wareerka waa markii madaxu ku xanuuno qofkaa waa day waxba waa kala garan waayo talow qoraxdii maxaagay kasoo baxaysa mise xaggay kasoo baxaysa ya waxba waa kala garan weyda qibladii baa garan wey jihadii baa garan wey anu dayo baanu aqaan dadka qaarna asqay yihaahdaan waa asqoobay anu asqada haraadkaan u aqaana ya wareer waay calaa kulli xaal waa markaad jihadii garan weyda markii roobka mahiigaankaa da-ayoo kale bay dhacdaa oo jihadoo dhan isxirto baadiyahoo kale aad baa loogu wareeraa marka oo qofkii meel aad u socotay meel kale aad kala garan waayeysa oo jihaadi baa kaa dhumaysa waa jihaadi aa kaa dhuntay waa ka jayid waa la fahmayaa soo ma dhallinyarada si fican buu fahmay jayid marka jaabir radia allahu canhu waxa uu yidhi safar baanu ku jirnay ama habeen baanba guuraynaynay markaasaa waxaana haleelay fa asaabanaa qaymun macnaha waxaana haleeloo nagu dhacay dayowgaas ama waxa wax kala garawaaga jihada kala garawey fa taxaraynaa waanu dadaalnay maxaan ku dadaalnay inaannu qibladii asiibno oo aad baan u dadaalnay oo waa iswey war xaggee bay jirtaayo aad baan ugu dadaalnay wakhtalafnaa waa iskhilaafnay marka fi lqibla qibladii waa isku khilaafnay oo nin walba dadaalkiisii meel buu u arkay ninna halkaa ninna halkaa waa la iskhilaafay marka waxaa nabiga sowsmaynu khilaafin nin walba gaarkiisa ha u tukado nin walba meeshay kula tahay marka u tuko fa sallaa waa tukaday kullu rajulin nin walboo naga mida calaa xida keligiisaa tukaday kullu rajulin minaa mid walbaoo naga mida calaa xida keligiisaa tukaday waxaad hoos dhahaysa calaa xida markaa fardiga calaa mufradihi oo kale la mid ah calaa xida keligiisaa tukaday fa jacala axadunaa waxa uu yeelay mid walbo annagii naga mid ahaa yakhudu inuu dhulka jeexaayo khadigu waa inaad calaamad hortaada ku dhigatidoo dee bacaad waa dhul baadiyaa mawta ciiddaad dhulka saafarta ugu jeexaysaa bayna yadayhi hortiisa meeshuu ku tukaday ayuu calaamadsanaya waagu markuu beryuu rabaa inuu ogaado bal inuu saxsanaa iyo in kale linaclama si aanu u ogaano amkinatanaa meelihii aanu u tukanay si aanu u ogaano boosaskayagii falammaa asbaxnaa markii aan waa beriisanay nadarnaahu waa eegnay meeshii baanu eegnay aan qof walba calaamadsaday faidaa waaba annagoo fa idaa naxnu waaba annagoo sallaynaa tukanay calaa gayri alqibla qibladiiba meelaanu ahayn baanu u tukanay kulligaya waa khaldan fadakarnaa dalika lilnabiyi sala allahu calay wasalam nebigii baanu u sheegnay falam yamur falam ya'murnaa nama amrin bilicaada inaannu salaaddii soo celinno nama amrin wa qaala waxauna uu nagu yidhi qad ajza'at salaatukum salaadiinnii way idinka gudday oo ilaahay waa idinka aqbalay liannahu laa yukallifullaha nafsan ilaa wuscaha imaamu daaruqudni baa xadiidka warinaya iyo imaamu xaakim iyo bayhaqi ayaa warinaya shaahid buuna leeyahay buu yidhi shiikhu imaamu tirmidi uu wariyey iyo waxa weeye ibnu maaje iyo waana xadiis saxiixa oo irwaa ilqaliilka ayuu ku takhriijiyey sheikh albani raximah llahu tacaala xadiidkaa marka muxuu inoo caddeeyey wuxuu sii fasirayaa maa bayna almashriqi waalmaqribi qibla ayuu xadiidku sii fasiray marka haddii saasoo kala timaado oo daruura timaado oo qofkii waxba kala garan waayo salaaddii laga tegi mayo laakiin waa la tukanayaa sidii adiga ay kula noqotaadna u tukanaysaa oo laa yukallifu laa nafsan ilaa wascahaa waadix mata ikhwaan wa kaana sala allahu calayh wasalam yusallii wuu tukan jiray naxwa bayt lmaqdis halkaana wuxuu inoo sheegayaa markii qiblada la bedelay markii hore baytulmaqdis baa loo tukan jiray kabacdina waa ti la nasakhay aayadaha fii suurati albaqara oo loo jeediyey xagga kacbada maka taas ayay siday u dhacday ayuu halkaana inooga sheekaynaya laakiin waxaynu soo marnay macnaha salaadii khawfka inuu qofku siday u qabato u tukanayo laa yukallifuna nafsa ilaa wascaha haddii uu dayoobo ama waxa weeye uu kala garan waayana meeshay la noqoto inuu u tukanayo ayaynu marka inoo caddaatay qaala waxau yidhi shiikhu wa kaana sala allahu calayh wasalam yusallii waa tukan jiray waxuu ahaa nabiga calay sala slam mid tukada naxwa bayt lmaqdis ay xagga baytulmaqdis ku-aadanka xagga baytulmaqdis ayuu maarata u tukan jiray dhinacaas waayo naxwadan waxaa laga wadaa markaan jihata baytulmaqdis xaggaa baytulmaqdis uu jiro oo markaad madiino joogtid baytulmaqdisna halkaasuu kaa jiraa markana halkaasay kaa jirta labada dhinac bartankay ku jirtaa madiina marka mid ilaa u jeensatid ma ahee labadoodiiba uma jeensan kartid marka naxwu baytulmaqdis buu u tukan jiray waalkacbatu bayna yaday kacbaduna ay hortiisa tahay waa markuu maka joogay marka marka markuu nebigu maka joogay iyadoo kacbadii uu hor taagan yahay oo uu saa u hor istaagi karo ayaa la amray inuu baytulmaqdis u jeensado markaasuu baytulmaqdis u jeensan jiray madiine markuu yimidna sidoo kaley ahayd qabla intii waxay ahayd ka hor an an tanzila qowluhu an tunazila hadihi alaaya qabla an tunazila hadihi alaaya intay aayaddaanu soo degin ayay ahayd maxaa soo degay aayaddan maxay tahay qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shabra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadra allah subxaana wa tacaala xadiid kalaa sii caddaynayo lix iyo toban bilood ilaa toddobiyo toban bilood ayuu nebigu maka madiino joogay markuu soo haajiray oo baytulmaqdis u tukanay markaasuu wuxuu jeclaa in kacbada loo jeediyo ilaahay buu baryi jiray oo ilaahay buu mar walba baryi jiray markaasaa aayadahan soo degay qad waxaa xaqiiqa an naraa inaan aragno taqalluba wejhika fi samaa ay macnaha baryadaada iyo mar walba aad wejigaaga ilaahay xagg usoo jeedinayso sidood ilaahay baryaysid falanuwalliyannaka waan kuu jeedinaynaa oo kuu jeedinaynaa qasam baa ku jira qiblatan qible ayaanu kuu jeedinaynaa tardaaha aad ka raalli tahay waa kacbade fawalli jeedi wajhaka wejigaaga shara almasjid alxaraam shadri waa jihada waa shadra almasjid alxaraam xagga masjid alxaraamka u jeenso nebigii markii intaa la amray aayadda waxaa la sii socota hadda inooma taale fawalluu wujuuhakum shadra fawalluu wajhaka shadra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadra meel walba oo aad joogtaanna dadkiina muslimiinta u jeensada falamaa nasalat markay soo degtay hamayn bay soo degtaale istaqbala alkacba kacbada ayuu qaabilay oo maka ayuu u jeensaday fa baynama annaasu fa baynamaa waqti annaasu dad dadkii ka mida oo biqubaa masjidka quba jooga ku tukanaya qubaa waa masjidka macruufkaa madiina maka miyaa madiina ha biqubaa waa madiina masjid qiblatayn baa loo yaqaan waa masjidu quba marka lasoo siyaarta hadda markii xajka iyo la tago soo mada fii salaati subxi salaadii subax bay dad halkaa ku tukanayeen oo imaam baa tujinayay nebigana xalaa inta qur-aankii ku soo degay salaadii subax wuxuu u jeensaday xaggaa iyo maka nin baa marka nebiga la soo tukaday ninkiibaa soo baxay qoladaanoo salaadii xoogaa malaha dib u dhacay ayuu u yimid oo salaaddii subax ku jira oo baytulmaqdis u jeeda arrintaana sameeyeen marka id jaa'ahum aatin id wakti jaa'ahum uu u yimid aatin mid imaanaay fa qaala waxa uu yidhi iyagoo salaaddii ku jira buu la hadloo dhawaaqay inna rasuula allahi sala allahu calayh waalih wasalam rasuulkii ilaahay qad unzila calayhi waxaa lagu soo dejiyey qad xaqiiqee unsila waa lagu soo dejiyey calayhi dushiisa alleylata xala hameenkii gudbay oo xala ahaa qur'aanun qur-aan baa lagu soo dejiyey wa qad waxaa xaqiiqaa umira in la amray an yastaqbila alkacba kacbada inuu qaabilo alaa hooyaytanba alaa fastaqbiluuha waa kelimatu tanbiih wa war qaabiloo kacbada qaabila wakaanat wujuuhuhum wa kaanat waxay ahayd wujuuhuhum wejiyadoodu ila shaam shaam bay u jeedeen oo markaad madiino joogtid haddii aad baytulmaqdis rabtid xakaa iyo shaam baad u jeensanaysa dee waa shaam baytulmaqdis fastadaaruu waa soo kala wareegeen oo waxa weeye xaggay usoo kala jeensadeen dadkii meesha la tujinayo ma'muumiinta wastadaara imaamuhum imaamkoodiina waa soo kala wareegay xata istaqbala bihim alqibla ilaa uu qiblada la qaabilay imaamkii halkaa iyo shaam u jeeday halkaa iyo wuxuu usoo jeensaday maka imaamu albukhaari iyo muslim iyo axmed iyo kulligood baa warinaya xadiis saxiixa weliba riwaayadahiisa qaar baa waxaa ka mid ahayd inuu yidhi oo dhaartoo yidhi nebigaan la soo tukaday oo waxaan ula tukaday xagga qiblada ee maka ee kacbada qaabila waa la bedelaye xagga u jeensada halkaa marka maxaa nooga caddaatay inay iyaga marka hore salaadoodii saxiix bay ahay leanna sababtu maxay tahay ay saxiix ku noqotay ma gaarin naskigii soo ma iyagu weli waxay ku jiraan xukumkii ahaa in baytulmaqdis la qaabilo waa la nasakhay iyaga naskigii ma soo gaarin ilaa naskigu marka soo gaaro waxay u tukanayaan baytulmaqdis mar alla markii naskigii soo gaaray oo loo sheegayna waa kala wareegeen hal mar ayay iswada gediyeen hee rag iyo dumar bay ahaayeen raggii iyo dumarkii kulli waa soo kala wareegeen markaasaa awal meeshii imaamku joogay ayaa dumarkii tageen soo ma ila imaamkii xaggu soo mareen waa la soo kala wareegey waka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa marka fawaa'id badanoo inay salaada dhaqdhaqaaqa salaada laftigeeda lagu tasxiixinayo oo salaada ku taxalluqa salaada waxba uma dhimo mana buriyo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa qofku xukumkii uu haystay ilaa uu yaqiin helo inuuna xukumkii ka tegayn oo ku soconayo markuu yaqiin helana inuu ka gadoomayo marka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa khabarun waaxid in la aqbalayo qubuulu khabar alwaaxid hal nin baa u yimid oo u sheegay isla markiiba waa aqbalay yaa kuu markhaantiya ma ay dhihin oo waxa weeye maaragtay markhaanti kaagaa i nimankan caqlaaniyiinta aha waxay isticmaalaan waxay yidhahdaan qof keliya wara kuu sheegay weligaa ha qaadanin ilaa uu laba iyo saddex iyoga marqaanto marka mid shiikh oo waxa weeye caqlaani ah wuxuu u tegey baa la yidhi ma gobolkaas ma aqaan adigu siin ma jabani ma aqaan jina meel ahayd dad muslimiin u waaninaya marka markaasu wuxuu ka dhaadhicinayay khabar waaxid inaan la qaadan suu u waday u waday baa mid markuu dhamay mid wuxuu ku yidhi nin waxaad noo sheegtay khabar waaxid inaan la qaadan wa anta waaxid bay falaa naakhud khabarka adiguna mid baa tahay marka ma qaadanayno waxaad noo sheegto soinkaar marka kuma dhicin isagaa isfashila marka oka marka qofka muslimka ah oo cadliga ah waa la qaadanayaa qowlkiisa halkaa waxaa inooga caddaatay intaa wuxuu inooga baxay shiiku istiqbaalu qibla ruknigaas waajibka oon laga tegi karin oo waxa weeye qofkii laga rabo ilaa wixii daruura keentay un baa lagu ogoliyey mafhuum ma tahay ikhwaani wixii daruura keento sida dagaalkii laysdhex galay sida maaragtay oo salaatu lkhowf oo kale markii qiblada ay ka xigaanoo la kala fog yahay iyo caadi baa loo tukanayaa waardiyaa la samaynaya lakin marka laisdhex galo khalaas iyo sidii salaadaa la dayoobay wixii tadawuca oo maaragtay rakuub iyo la saaran yahay waa ka rukniga labaad waxa weeye alqiyaamu waa qiyaam taagni in lagu tukado waa ruknigii labaad taagni in lagu tukado weeye waajib ilaa lidaruura mooye oo wixii ka soo haray markaa laga soo reeba qaala sheikhu raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi alqiyaamu waxa weeye waa in taagni lagu tukado oo qofka muslimka ah ilahay waatuu yidhi waqumuu lilaahi qaanitiin marka waxaad ku tukanaysaan istaag oo waxa weeye marnaba istaag wayna ku tukataan qaala sheekhu wuxuu yidhi wa kaana sala allahu calayh waalih wasalam nebigu waxa uu ahaa yaqifu mid istaaga fiihaa ay salaada dhexdeeda qaa'iman isaga oo taagan uu tukan jiro fi lfardi tan waajibka wataawuc iyo tan sunnaha aba i'timaaran isagoo fulinaya oo ku dayanaya biqowlihi tacaala i'timaarka waxa la yidhaha markii amarka lagu amray aad fulisid ayaa la yidhahdaa i'timaarku waa kaa i'timaaran isagoo raacaya oo adeecaya ilaahay oo fulinaya biqowlihi tacaala waquumuu lilaahi qaanitiin waquumuu istaaga lilaahi ilaahay u istaaga qaanitiina idinkoo ay saakitiina khushuucsan ilahay waxay u tukada wa amaa fi safar safarkii miyaa fa kaana waxa uu ahaa yusallii sida inoo soo hormartay wuxuu ku tukan jiray calaa raaxilatihi raaxiladiisuu ku tukan jiray annaafila salaadii naafilada ahayd waa inoo soo hormartay oo wuxuu rabaa intii inoo soo hormartay inuu kaaga reebo qiyaamkana waa la mid oo safarkii haddaad tadawuc tukanaysid fadhi baad isaga dul tukan kartaa wa sanna liummatii ummaddiisa wuxuu u sunneeyey an yusalluu fi lkhawfi ashadiid calaa aqdaamihim inay iyagoo lugahooda ku taaganoo soconaya oo ordaya ay tukadaan ow rukbaanan ama rakuubkoodii saaran kamaa taqadama sidii inoo soo martay wadaalika qowluhu tacaalaa ilaahay waxa uu yidhi xaafiduu ilaaliya cala asalawaati salaadihii ilaaliya wasalaati alwustaa salaada dhexe ilaaliya waa salaada casar sida nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa ku sugnaatay oo maalintii waxa weeye qaswatu khandaq ayuu nebigu ku caddeeyey axaadiidta salaat lwusطa salaat اlcasr shaqaluuna can salaat lwusطa salaat اlcasr wa salaat casr salaadii dhexena ilaaliya waquumuu lilaahi qaanitiin ilaahayna u istaaga idinka oo qaanita oo khushuucsan oo saakita fain khiftum haddaad cabsataan marka waa laga soo reebay fain khiftum haddaad cabsataan oo dagaal yimaado farijaalan ay rag macnaha lugahooda ku soconaya aw rukbaanan ama rag saaran rakuubkoodii ku tukada faidaa aamintum haddaad aamin noqontaan fadkuru llaha alle xusa oo salaadii la imaada cibaadadii la imaada kamaa callamakum siduu idii baray maa lam takunuu taclamuun idinkoon waxba garanayn waxiidan garanay salaad miyaynu niqiinay ilaahay baa inaa baray iyo rasuulka sidii la idii baray ula imaada marka waay intaa marka wuxuu inoo caddeeyey shiikhu in qiyaam lagu tukanayo qiyaamkii marka maxaa ka baxay qofkii cududaar leh oo matalan ama dagaal qabsaday ama salaadii sunnaha ayd soo maaha mariidkiina waa sidoo kale isaguna maradkiina waa ka baxay jay wa sallaa nebigu waa tukaday sala allahu calayh waalih wasalam fii maradi mowtihi geeridii ugu dambaysay markii uu dhimanaayey maradkii iyo xanuunkii hayay ayuu tukaday jaalisan isaga oo fadhiya see bay ahayd abubakar baa tujinayay saxaabada nebiga calayhi salatu salaam qolka caaishaa lagu baxnaaninayay aad buu u xanuunsanaa abubakar buu amray inuu imaam noqdo xoogaa wuxuu dareemay marka nebigu waa salaaddii ugu dambaysay uu tukaday wuxuu dareemay xoogaa caafimaada wuu soo baxay dadkii buu soo dhex maray safafkii o dhan buu soo maray abubakar oo imaamkiiyu u yimid markaasuu dhinaca ka fariistay bidixda markaa muxuu noqday nebigii imaam buu noqday imaamnimadii abubakar waa kala wariyey abubakarna midigtii buu jiraa soo maha hadda markaad imaam tahay qofka kale xagee kaa xigsanaya midigta soo maha imaamkaa bidixda xiga imaamkii buu noqday nebigu isagaa dadkii tujiyey abubakarna tabliiqi buu ahaay dadku takbiirta gaadhsiinay marka nebigii fadhi buu ku tukaday saas w leanna waa xanuunsan yahay somaho dee ma istaagi kara nebiga calayhi salaatu wasalaam xanuun baa u geeyey imaamu tirmidi ayaa saa ku warinaya wa saxaxahu wa axmed imaamu axmedna waa wariyey sheekh albaanina waa saxiixiyey sunan tirmidi iyo keyrkiiba ayuu ku saxiixiyey wa sallaahaa kadalika maratan ukhraa wa sallaahaa salaad buu tukaday kadalika sidaas waxa uu tukaday fadhi buu ku tukaday maratan ukhraa mar kale oo ka horraysay qabla haadihi middaani intayna dhicin ay macartay fii maradi mowtihi ka horna mar buu fadhiga ku tukaday laakiin way kala beddelnaydoo taasi xanuun baa u geeyayoo xoogaa yar faras buu ka dhacay lug buu markaa ka istaagi kari waayo ka murkacday meeshaa qoobkaa tuu faras ka dhacay waxau yidhi marka wasallaaha waa tukaday nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu tukaday oo wuxuu tukaday isaga oo maaragtay ha maratan ukhraa fadhi buu ku tukaday qabla haadihi middaan ka hor xiina waktigii bay ahayd ishtakaa uu ka eed sheegtay ishtakaa waa markuu qofku xoogaa xanuunsan yahay oo meel xanuunayso markuu xanuunsaday bay ahayd wasalla naasa wasalla wasalla naasa dad baa la tukaday uu tujinayey oo wasalla naas dad baa ku tukaday waraa'ahu gadaalkiisa ku tukaday wasallaa waxaa tukaday annaasu dad baa tukaday waraa'ahu gadaalkiisa qiyaaman iyagoo taagtaagan fa ashaara wuxuu gacanta ugu ishaaray ilayhim iyagii xaggooda an ijlisuu war fadhiista oo fadhi ugula tukada fajalasuu waa fadhiisteen way fadhiisteen falama insarafa markuu salaaddii ka baxay insiraaf baa markaa salaadda ka baxay qaala waxa uu yidhi in kidtum aanifan mardhow waxaad ku dhowaateen aanifan waa mardhowa kidtumna waxa weeye waxa markaad ku dhowaateen waay afcaalu shuruuc baa marka u dhowaateen afcaal muqaaraba in kidtum waxaad ku dhowaateen ood sigteen aanifan mardhow markii dhoweyn la tafcaluuna inaad samaysaan ficila faris wa ruum nimanka faris iyo ruum boqorradoodii waxa ay samaynayaan inaad samaysaan oo maxay sameeyaan yaquumuuna way istaagaan calaa muluukihim boqorradoodii bay dul istaagaan wa hum boqorradiina qucuudun ay fadhiyaan qucuudan ay fadhiyaan marka qucuudun ay fadhiyaan marka saa ha yeelinina falaa tafcaluu saa ha yeelinina innamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo yeelay innamaa in kale maahee jucila waxaa loo yeelay alimaamu imaamkii liyu'tama bihi in lagu daydo faidaa rakaca haddii uu rukuuco farkucuu rukuuca wa idaa rafaca haddii uu kor u soo kacana farfacuu kor u soo kaca markuu madaxiisa kor uga soo qaado samic allahu liman xamida yidhaahdo idinkuna kor uga soo kaca wa idaa sallaa jaalisan hadduu fadhi ku tukado fasalluu tukada juluusan fadhi kula tukada ajmacuuna saad u dhan tihiin xadiidkaasina waa xadiid saxiixa oo waxaa warinaya imaamu albukhaari iyo muslim iyo kayrkoodba xadiidkan markaa qisadiisu waxay ahayd caaisha caddaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ka eedsheeganayay lugta uu kici kari waayey waxa uu sameeyey marka gurigu isaga tukaday fadhi buu ku tukanayay isagoo marka fadhigii ku tukanaya ayaa waxaa u yimid rag baa u yimid raggii waxay sameeyeen nebigoo tukanaya markay arkeen bay la tukaday saf saf bay sameeyeen nebigiina waa fadhiya gadaal bay istaagi waa la tukadeen nebigiina waa fadhiya gacantu u ishaaray inay fadhiistaan way fadhiisteen fadhi bay kula tukadeen markuu dhammeeyo wuxuu yidhi sida faris iyo ruom ay sameeyaan oo kale ha samaynina boqorradooday dul istaagaan oo boqorradiina waa fadhiyaan waa kibir baa ku jira idinku saa ha samaynina haddii imaamka uu waxa weeye ida tujinayo fadhi ku tukado fadhi kula kula tukado arrintaasi marka waxay ahayd markii hore culummadu marka waxay leeyihiin xadiidkan waa n waa la nasakhayoo xadiidkaas hore aynu soo marnay oo nebiga ficilkiisaah baa lagu nasakhayaayo waxa weeye haddaa fadhi baa waxaa lagu wada tukanayaa taagni imaamkii hadduu marka caajisay ama xanuunsaday ama waxaysna waa fadhiisan karaa laakiin dadkii iyagu sow ma awoodaan inay istaagaan istaaggii bay kula tukanayaan ee fadhi lagulama tukanayo sidaas weeye sida saxiixa ah oo culummadu ay ku sharaxeen waxa weeye maaragtay kutubta shuruuxda oo dhan salaatul mariid salaadii qofkii xanuunsanaa seebuu u tukanaya salaatul mariidi jaalisan qofkii xanuunsanaa fadhi buu isaga tukanaya qaala waxauu yidhi shiikhu raximah allahu tacaala wa qaala waxauu yidhi cimraan ibni xusayn waa saxaabi wey radia allaahu canhu qaala waxa uu yidhi kaanat waxaa ii ahaato igu tiilay bii aniga bawaasiir soomaalidu sidaas ugu dhawaaqaan baabasiir ba dhahan soma baabasiirkii soo garanaysaa baabasiir waa iska waa iska carabeeyeen soomaalida kaanat bi bawaasiir waa xanuunkaasa igu yiilay xagga dambe ka soo baxoo qofku la xanuunsado fasa'altu waan weydiiyey rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulkaan weydiiyey baabasiirkaas sida laga yeelaayo faqaala waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam salli qaa'iman istaag ku tuko fain lam tastadic haddaadan awoodin faqaacidan fadhi ku tuko fain lam tastadic haddaadan awoodin fasalli waxa weeye calaa jambin ma idiin qor haha sax fasalli buu aniga fain lam tastadic facalaa jambin ha fain lam tastadic ay fadhigiina haddaadan awoodin facalaa jambin ay dhinac dhinacda u jiifa tuko intaasaad samaynaysaaye sidaa u tuko oo waxa weeye dhinac dhinaca isaga tuko imaamu lbukhaari iyo abu daawuud iyo baa warinay imaamu lkhaaabi tacliiqa hoose fiiriya waxa uu leeyahay laakiin horta xadiidka kale oo la macnaa aynu akrino markaas aynu tacliiqa khitaabi akrino wa qaala aydan nabigu wa qaala aydan waxa uu yidhi cimraan ibnu xusein sa'altu waan weydiiyey nebigaan weydiiyey sa'altuhu waan weydiiyey sala allahu calayh waali wasalam can salaati rajuli ninka salaadiisii wa huwa qaacidun isagoo fadhiya halkaan marka su-aashu waxay ku socotaa ajarka buu weydiinaya tii horena waxay ahayd see buu u tukanaya marka labada su-aalood waa inaan kala garanno su-aashii hore waxa uu weydiiyey qofka xanuunsan waa basiir baa igu yaalla ma fari ma istaagii iyo fadhigii yaa dhibaya oo qofka intii dambe oo dhan baa xanuunaysa maxaan sameeya kayfiyada u tukanayee buu weydiinaya marka istaag ku tuko ma awoodid sow maaha fadhi fadhigiina ma awoodi weydi dhinac u seexo soodarigaaga adoo isaga jiifa tuko ha laakiin hadda wuxuu weydiinayaa salaadda ajarkeedii ma kala badanaya haddii fadhi iyo istaag iyo lagu tukado mise waa isku mid waa fahmi soo maa wa qaala waxa uu yidhi marka aydan sa'altuhu waan weydiiyey sala allahu alay sl nabigaan weydiiye can salaati rajuli ninka salaadiisii wa huwa qaacidun isagoo fadhiya ajarkeedii buu weydiinaya fa qaala waxa uu yidhi markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi man sallaa qaa'iman qofkii tukada taagni ku tukada fa huwa afdal taasaa wanaag badan oo waa dhammaystiran tahay waman sallaa qaacidan kii fadhi ku tukada falahu nis nisfi buu leeyahay ay nisfigee leeyahay ajru lqaa'im ninkii taagnaa ajarkii la siiyey kan barkiisaa la siinay leannahu fadhi buu ku tukada waman sallaa naa'iman hurdo ku tukada hurdada waa calaa jambintii weeye ee kuurinaya ma aha waa calaa jambintii naa'iman wa fii riwaayatin mutajican dhinac dhinac u jiifa idijaacuna waa markaa dhinac u seexatay taas weeye marka calaa jambin mutajican naa'iman intaba isku macno wa waxaa loo jeedaa adoo jiifa ee adoo hurdo ma aha falahu nisfu nisfi buu leeyahay isaguna nisfigee leeyahay ajru lqaaci kii fadhiyey barkiisuu isna leeyahay waadix soo maa waalmuraadu bihi buu yidhi shiikhu almariid hunaa muraadkan waxaa loo jeedo kan mariidkaa loo jeedo waxa weeye waxaa sii caddeeyey xadiidka anas oo soo socda ayaa sii caddeeyey jay marka xadiidkaas oo maarata tacliiqa hoos uu idiin qabanayo laba iyo saddex iyo afar uu israacinayo soo ma jeedaan saddex iyo afar labadaa raqan buu israacinayo waa labada xadiid oo aynu akhrinay bukhaari iyo abu daawuud ayaa werinaya imaamu alkhadaabi waxa uu leeyahay macnaha xadiidkan qofka uu ishaaraayo waxa weeye waa qofka maalan dee xanuunkii uu hayo oo xanuun xanuun khafiifa uu hayo marad shadiida oo qofkan uu la istaagi kari waayo qofkuu hayo ajarkiisiiyo mutakaamiluu helayaa buu leeyahy laakiin qofkii xoogaa istaagi kara laakiin xanuunsanna adkaysan kara kaasaa loo jeeda marka xoogaa waad xanuunsantahay waana adkaysan kadhaa waa kuu bannaantaha inaad fadhi isaga tukatid laakiin ajarkii baa naaqusay waa inaad taa ogaatid waadix soo ma laakiin qofkii tabartiisii oo dhan ay dhammaatay oo sariir ku ururay kaasi ajarkiisii buu leeyahy faqad qaala anas ibni maalikin radia allahu canhu waxa uu yidhi anas kharaja rasuulu llaahi sala allahu calayh waalih wasalam nebiga ayaa soo baxay oo ku soo baxay calaa naasin dad buu ku soo baxay wa hum yusalluuna iyagoo tukanaya dad inta xanuunsaday tukanaya oo maxay tukanayeen qucuudan iyagoo fadhiya min maradin xanuun bayna la fadhiyeen oo waa xanuunsadeen waay fa qaala markaasaa nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam inna salaata alqaacid kii fadhiya salaadiisii cala annisfi bar buu helayaa min salaati alqaa'im kii taagnaa salaadiisii wakaa xadiidkaasa isaguna sii sharaxay oo sii caddeeyey oo nebigu ku sii caddeeyey imaamu axmed iyo ibn maaja iyo ay warinayaan bisanadin saxiix kama qaala sheikh albani raximah llahu tacaala halkaa marka waxay nooga caddaatay qofkaas salaadiisii xanuunsan inuu fadhi ku tukan karo laakiin waxaa ajar badan inaad isdhibtido aad intaad awoodi ka dhidadaashid jayid see loo tukanaa marka qofkii xanuunsanaa see buu u tukanayaa waxa uu yidhi waa caada sala allahu calay wasalam nebigu waa soo booqday mariidan mariid buu soo booqday mid xanuunsan fa ra'aahu wuxuu arkay yusallii isagoo tukanaya calaa wisaadatin wisaadadu waa barkinta weey barkinta wey barkin buu ku tukanayado wejiguu u dhoweynay dhulka inuu wejiga dhigagu awoodi kari waayo markaasuu barkintuu samaystay barkinta uu saa u saara farama fa akhadahaa waa ka qaaday fa ramaa bihaa waa tuuray nabiga calayhi salaatu wasalaam fa akhada cuudan ninkii haddana wuxuu qaatay geed buu qaatay cuudku waa khashabada tiirka iyo wax la mid a macnaha inuu saa ugu sujuudo ayuu doonaya liyusallii calayhi si uu ugu tukado oo ugu sujuudo fa akhadahu waa ka qaaday fa ramaa bihi wuu ka tuuray isagiina wa qaala waxa uu yidhi markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi salli tuku cala alardi dusha dhulka dushiisa ku tuko cala alardi dhulka ku dul tuko in istadacta haddaad awoodin wa ilaa haddaadan awoodin miyaa fa awmi iimaa'an fa awmi ishaar iimaa'an ishaari ishaar wajcal waxaad ka yeeshaa sujuudaka sujuuddaadana ka yeel akhfada mid waxa weeye ka hoosaysa min rukuucika rukuucdaada ee barkin uma baahid weeye macnaha iyo inaad wax madaxa saarsaartide intaad awoodi ka dhibsameen wixii kaloo aadan awoodi karinna hee waxaaba lagu ruqseeyey inaad madaxa keliya ka ishaartay sawma maxaad marka ula doonanaysaa inaad waxa weeye maaragtay aad ama qori qaadatid ama barkin qaadatid midna uma baahidu jay halkaa xadiidkaana muxuu inoo caddeeyey inaad haddii aad waxa weeye doonaysid inaad maaragtay haddaad xanuunsan tahay inaad horta xadiidka aanu sheegna cidda warisay raqamka labaad sooma jeedaan iyo awriyeyo ha muslim yaa weriye sax marka xadiidkaana oo muslim ay warinayaana wuxuu inoo caddeeyey in aad sida aad awoodi u tukanaysid ee aadan marnaba alaab dhigdhiganaynin la ogolaynna inaad alaab dhigdhigatid ee dhulka inaad ku tukatid ay waajib tahay marka haddaad awoodi weydid inaad dhulkii ku tukatid maxaad samaynaysa haddaad awoodi kari weyday inaad dhulka ku tukatid ood waa ishaaraysaa marka fa awmi iimaa'an ayaa waxa weeye aada isticmaalaysaa waa innagii marka horena soo marnay nebigu inuu ishaari jiray iimaa'an may xadiidka waxaa warinaya dabaraani ha dabaraani iyo bazaar baa warinaya raqamka laba fiiriya bazaar iyo dabaraani ayaa warinaya oo waxa weeye sheekh albani raximah allahu tacaala wuxuu ku saxiixinayaa silsilata xadiid saxiixa marka wuxuu inoo caddeeyey xadiidkaasna inaad haddii aad xanuunsan tahay laabudda waa inaad dhulka ku tukataa ma awoodi kari weyd inaad dhulka ku tukatid fa awmi iimaa'an ishaar ishaarig halkaan marka waxaa soo gelaysa ikhwaani fillaah dadkaan hadda waxa weeye uu xanuunsan yahay kursi unbuu soo weldaansana maxaa kursiga ku faraysa salli cala alardi dhulka ku tuko uma baahnid kursi ma xanuunsan tahay dhulka fariiso oo waxa weeye waa inoo imaan doontaa murabbac buu nabigu u fariisan jiray fadhi khiyaareed saa u fadhiiso dhulka iska fadhiisa marka inaad marka kursiga isku dheeridaysid waa laga fiican yahay marka nebigu wuxuu leehay salli cala alardi dhulka ku tuko haddaad awoodi karin haddaad awoodi karin oo fadhigiina awoodi kari weyday hee jiifa isaga tuko adiga oo jiifa isaga tuko insha allahu tabaaraka wa tacaala jay haye wakti ma joojinaa saasi wadna ya ya kafaayo me jayid hayaa wax su-aala ka qaba waadix ma yahay